بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولي waxaa wata waa tafsiirka qur'aanka suuratu ghaafir ninkii mu'minun min aali fircawna yaktumu iimaanahu khudbadiisii macaaneyd ee dheerayd baan weli ku jirnaay wuxuu idhi innii anugu akhaafu calaykum yowma tanaadi maalinta laisu dhadhawaaqi maalinta oo dadka ahlu naarkana ay halaag iyo muxuu ahay hubuur iyo halaag ay ku dhadhawaaqayaan maalintaasaan idinka baqayaa yowma maalin tuwalluuna aada jeedin doontaa aada jeedsan doontaan mudbiriina idinkoo daba jeediyey maa lakum idinkoon idiin sugnaanin min allaahi ilaahay xaggiisa min caasimin wax idinka ilaaleeyo waman yudlil laahu ilaahay qofkuu baadiyeeyo famaa lahu qofkaa uma sugnaanin min haadin wax hanuunin karo uma sugnaanin wuxuu soo xusuusiyey nabigii ugu dembeeyey nabinimo oo nebiyullaahi yuusuf iyo siduu ku yimid masar iyo nimankaa qibdiga iyo siduu ahaa wuxuu idhi walaqad xaqiiqee wallaahi baan ku dhaartay jaa'akum waxaa idiin yimid yuusufu nebi yuusuf baa idiin yimid min qablu hadda ka hor nebi muuse ka hor bilbayinaati xujooyin cadcad buu idinla yimid famaa siltum kama idan tegin fii shakin inaad shakisan tihiin mimaa jaa'akum bihi wuxuu nebi yuusuf idiin la yimid weligiin ma aadan rumaysnayna waad shakisnayn waa dad gaalnimada muxuu ay ku dheertay famaa siltum fii shakin shaki kama idan zuulin mimaa jaa'akum wuxuu idinla yimid bihi shaygaa xataa idaa halaka markuu dhintayna qultum waxaad tidhaahdeen lan yabcatha allaahu ilaahay ma soo bixin doono min bacdihi isa idinkoo ku faraxsan min bacdihi markuu bacda mowtihi rasuulan rasuul ma soo bixinay saasaad tidhaahdeen kadaalika sidaa liidiin baadiyeey yudilu allaahu ilaahay u baadiyaynaynaa man qofkii huwa israbga isagoo musrifun xad gudbayo oo murtaabun shaki badan aladiina kuwaasoo yujaadiluuna murmayo fii aayaati illaahi aayaadkiisa ku murmayo bikayri sultaanin iyagoon xujo haysanin ataahum waxaa weye aladiina kuwii weeye yujaadiluuna doodayo fii aayaati illaahi aleehay aayaadkiisa bikayri sultaanin ataahum sultaan ama xujo u timid ayadoon haysanin yay ku murmayaan kabura waxaa weynaadee maqtan cadho cinda allaahi ilaahay agtiisa wa cinda aladiina aamanuu iyo kuwa ilaahay rumeeye agtoosaba in ilaahay wax aan cilmi lahayn lagu rudo bikayri sultaanin in lagu muxuu ahaaye murmaayo kuwaasi way ka xun yihiin baa la yidhi saasuu yidhi aladiina yujaadiluuna fii aayaati illaahi bikayri sultaan kabura maqtan cinda allaahi wa cinda aladiina aamanuu kadalik aamanuu waxaa weeye waxaa iyagana sida u cadhaysan kabura maqtan cinda allaahi wa cinda aladiina aamanuu waxaa cadhaysan iyagana mu'miniinta oo ay la doodayaan iyagoon xujo iyo waxba keenin cadlul waacidi can mukhaatabatihim ila alismi alqaab waxaa weeye marka taas weeyaan kadaalika sidoo kale yuu yadbacu allaahu ilaahay u owdaa calaa qalbi kulli mutakabbirin mid iswaaweyneeyo qalbigiisa jabbaarin oo qasba wa qaala fircawnu markaasaa wixii baa taabtay oo war ninkan hadalka macaanee khudbada badane daldalmaya un muxuu leeyahay markaasuu yidhi war bal ilaaha uu sheegay baan soo daydaye dhulka waxba kuma inaan arage aan xagga cirka ka raadine bal nin yahow haamaan la yidhi marka kibirkiisaa ku tusi waxaa weeye haamaan ayuu yidhi sar dheer oo burji oon koro oo cirka aan u fuulo oon bal ilaahay soo daydayo waxaa weye burjigaa ii dhis wa qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi yaa haamaanow ninkii ra-iisul wasaarahayga ahaayow ibni lii sarxan sar ii dhis lacallii waxaa surowda abluqul asbaaba inaan jidadka cirka lagu taga aan gaaro asbaaba asamaawaati cirarka jidadkooda inaan gaaro oo fa adalica aan soo daawado ilaa ahla ilaa ilaahi muusa nebi muuse ilaahiiskina inaan soo arkaa dhici karta eh sar dheer ii dhis aan kore eh wa innii aniguna la adunnuhu muusahan waxaan u malaynayaa kaadiban inuu beenaala yahay waxaan ilaah baa isoo diray iyo waxaan uu ku hayo wa innii la adunnuhu kaadiban waa dublamaaseedii aan sheegnay isagoo agtiisa wuu hubaa laakiin nin weynoo siyaasi ahoo boqor ahoo aan muxuu ahay iska hadalka iska sii daynaynin ee diblomaasiyeynayo saasuu iska dhigayaa wa innii la adunuhu kaadiban wakadaalika saasa zuyina loo qurxay lifircawna fircawn suu'a camalihi camalkiisii xumaa wasudda waana laga jeediyey cani isabiili jidkiina waa laga leexiyey wamaa kaydu fircawna fircoon dhagartiisina ma ahayn ilaa fii tabaabin halaag unbay ahayde wax kaloos meesha ku hayay ma jiro fircoon wamaa kaydu fircawna ilaa fii tabaab wa qaala wuxuu idhi ninkiibaa ku noqday waa markii ugu dambaysay khudbadii ugu dambaysay weeye wa qaala wuxuu idhi alladii kii aamana rumeey yaa qowmi tolkayow ittabicuuni isoo raaca hadikum waan idin hanuuninayaa sabiila arashaadi runtii ma aha maa uriikum ilaa maa araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad jidkiisu ma aha kii hanuunsan ilaah baa noo sheegayo yaqdumu qowmahu yowma alqiyaamati fa awradahum annaara fa bi'sa alwirdu almawluud wautbicuu fii haadihi dunyaa fii haadihi lacnata wa yowma alqiyaamati bi'sa alrifdu almarfuud waa ilaahay wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala wamaa amru fircawna birashiid ilaahay baa yidhi marka rashiidka oo hanuunka ah muminu min aali fircawna ayaa haye fircoon ma hayo wuxuu ihi qul waxaad ku tidhaahdaa qaala wuxuu yidhi aladii kii aamana rumeeyaa qowmi qoomkayow ittabicuuni iraaca ahdikum waan idin tusayaa sabiila arashaadi hanuunka jidkiisa yaa qowmi tolkayow innamaa in kale ma ahe haadihi tan alxayaatu oo nololka ah addunyaa ee liidataayi mataacun waa wax sahay oo lagu raacaysto wa ina alaakhirata daarta aakhira hiya iyadaa daarulqaraari meel lagu sugnaanaya ah man camila qofkii camal falo sayi'atan xumaan qofkii camal falo falaa yujzaa ilaa midlahaa iyadoo kale unbaa lagu abaalgudi waman camila saalixan camal wanaagsan qofkii sameeyo oo min dakarin ku lab ah ow unhaa tudhadiga wa huwa mu'minun qofkaana uu mu'min yahay fa ulaa'ika kuwaa yadkhuluuna aljannata jannada ayay gelayaanoo yursaquuna waa la irsaaqayaa fiihaa jannada dhexdeeda bikayri xisaabin xisaab la'aan ayaa la irsaaqayaa bikayri xisaabin xisaab la'aan ayaa la irsaaqayaa wayaa qowmi tolkayow maalii maxaa idii sugnaaday adcuukum aan idinku yeedhayo ila annajaati inaan idin badbaadiyo oo naarta ilaahay aan idinka badbaadiyo wa tadcuunanii aad iigu yeedhaysaan ila annaari naarta aad iigu yeedhaysaan anigu waxaan idinku yeedhi iimaan oo jannad in gaarsiiyo idinkuna waxaad iigu yeedhaysaan kufri gaalnimo oo naarta i gaarsiiso xaaladooda ayuu la yaaban yahay nin kale oo mu'minu min aali fircawna ah waxaa weeyaan wuxuu la yaaban yahay fircoon iyo waxaa weye qoomka oo raacsan buuyuu la yaaban yahay wa ana aniguna adcuukum waxaan idinku yeedhayaa ila alcasiizi allihii idinku fircoon baad noogu yeedhaysaan anna waxaan idinku yeedhayaa ila alcasiizi allihii khafaari ee dembi dhaaf ka badnaa lidunuubi alcibaadi addoommaha dembigooda laa jarama waxaa xaq oo sugan annamaa tadcuunanii waxaad iigu yeedhaysaan ilayhi isaga laysa lahu dacwatun inuu dacwo lahayn fi dunyaa adduunyadan dhexdeeda walaa fi alaakhirati aakhira midna wax muxuu ahay dacwo ma leh laa fi dunyaa walaa fi alaakhira wa anna maraddanaa meesha aan u noqon doonana waxaa weye wa anna maraddanaa ila allaahi ilaahay baan u noqonaynaa wa anna almusrifiina kuwa xadgudbana hum asxaabu nnaari asxaabta naarteedii weeye wa ufawidu fasatadkuruuna waad xusuusan doontaan maa aquulu lakum waxaan idinku odhanayo fasatadkuruuna waad xusuusan doontaan sidqa kalaamii runtayda cindamaa yaxilu bikum alcadaab markuu cadaabka idinku dego wa ufawidu waan u bandhigayaa amrii amarkaygana ila allaahi ilaahay baan u bandhigayaa ina allaaha allana basiirun kii arka weeye bilcibaadi addoomihiisa wuu arkaa muطalicun calaa acmaalihim wax qarsoon oo axwaashooda ah kama qarsoono marka fawaqaahu allaahu ilaahay wuu badbaadiyey sayi'aatu maca makaruu wixii ay shirqooleen ilaahay wuu ka badbaadiyey fanajaahu min shadaa'ida makrihim wa min alcadaabi aladii araaduuhu an yalxaqahu bihi waxaaqa waxaa hareereeyey biaali fircawna suu'a alcadaabi cadaabkiisa xun wanazala bifircawna wa jamaacati aswa alcadaabi baa ku degay wa huwa algaraqu iyo haddana naarta lagu gubo annaaru naartibaa yucraduuna loo mandhigayaa calayhaa korkeeda guduwan gelinka hore iyo wacashiyan gelinka dambaba wa yowma maalin taquumu saacatu qiyaamada saac ay kacayso waxaa lagu odhanayaa udkhuluu udkhuluu udkhiluu geliya aala fircawna fircawn iyo ehelkiisa ashadda alcadaabi cadaabkan ugu daran geliya marka halkaas ayuu ku soo khatimay ninkii oo mu'minu min aali fircawna yaktumu iimaanahu khudbadiisii qiimaha badneed halkaasuu ku soo joojiyey marka ilaahay wuxuu noo sheegayaa fircoon iyo intii raacday iyo kuwii ka horreeyey sidii aan aqoon jirnay ee qur-aanka uga barannay in kuwii la raacay iyo kuwii la raacay inay is-eer eersadaan oo is-eed eedaan oo marka muxuu ahaay buu ilaahay nooga sheekaynayaa waid wakti nebi maxamedow ka sheege ka sheekee yataxaajuuna ay doodayaan fi nnaari naarta dhexdeeda ay ku doodayaan fayaquulu ducafaa'u kuwii la tinjileecsaneen macnaha lahayn adduunyada markii la joogay dadweynihii sacabka garaaci jira waxay yidhaahdeen liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istakbaruu isweyneeyey oo madaxda ahaa ay daba socdeen oo jeclaayeen oo laga kari lahaa yaa waxay odhanayaa innaa anagu kunnaa anagu lakum waxaan idiin ahayn tabacan tabacan kuwa daba socda ayaan idiin ahayd oo daba dhilifa fa hal antum idinku ma tihidin muqnuuna kuwii naga deeqayo cannaa annaga xaggayga nasiiban qayb oo min annaari naarta wax yaroo ah maanta ma naga qaadi kartaan ma naga daafici kartaan marka waxaa weeye ru'asada awood umale waxay sheegayaane maqsuudkooda waxaa weeye inay kala inay kuwan un ka yaxyixiyaan oy hadalka ku dhibaan bay ula jeedaan marka waxaa weye nasiiba min annaar qaala aladiina istakbaruu inaa kullun fiihaa ina allaha qad xakama bayna alcibaad qaala aladiina kuwii waxaa ilaahay istakbaruu isweyneeyey inaa anagu annagii idinkaba kullun kuwii dhammaan baan nahay fiihaa naarta dhexdeeda kullun fiihaa dhexdeedaan joognaa ina allaha allana qad xakama wuu xugmiyey bayna alcibaadi addoommahan dhexdooda wuu kala xugmiyey alle wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii fi nnaari naarta joogay waxay yidhaahdeen markii kuwii mustakbiriinta waxay yidhaahdeen waxba calaacalka iska daayo oo innaa kullun annagii idinkaba naartii waan wada dhex joognaa fiihaa ina allaha ilaahayna qad xakama bayna alcibaad addoommihii wuu kala xugmiyey xugunkaasaa inugu dhacay argagaxa iska daaya aamusa dulqaata marka haddii saan u sheegnay aakhariya adduunka waa niman oo laga danaysanayo laga caqli badan yaho adduunyadana iyagunbaa daba yaacayoo sacbinayoo ordayay haddana iyagaa calaacaliyo haddana wax loo sheegayaa haddana waxay aadeen khasane malaa'igtii wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii fi nnaari naarta ku jiray likhasanati jahannama jahannama kuwii ku adeegayey oo askartii jeelka waxay ku yidhaahdeen udcuu rabbakum rabbigiinna noo barya yukhafif hanaga fududeeya cannaa annaga yowman maalin oo min alcadaabi cadaabka maalin hanaga fududeeya rabbigiinna noo barya qaaluu waxay yidhaahdeen iyagana jawaab uga sii daran bay kula hadleene awalam taku miyaynan ahayn ta'tiikum tii idin timid rusulukum rusushiina bilbayinaati xujooyin cadcad soo idinma imaanin qaaluu waxay dhahen balaa waxba kale iyo kuma diri karaan waa hal jawaabum waa sakaraad weeye qaaluu waxay dhahen balaa way noo timid oo mucjizooyin cadcad way noola yimaadeen qaaluu waxay yidhahan kuwii khasanada oo ka adeegaya jahannama fadcuu idinku barya maxaa anagu idinku baryaynaa idinku allihiina baryada bay ku yidhahan fadcuu barya iyaguna way ogyihiin kuwana way ogyihiine wamaa ducaa'u alkaafiriina gaalada baryadoodana ma ahaanin ilaa fii dalaalin wax laga aqbali male baadi weeye ilaa fii dalaalin waa mid ay meelay qabsan iyo meel laga aqbali midna jirtee way lumi weeye ilaa fii dalaalin ilaahay wuxuu yidhi marka subxaanahu wa tacaala mar labaad baa loo soo noqday haddana adduunyadii innaa annagu lanansuru waan u gargaaraynaa rusulanaa rusushannadii iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey filxayaati noloshii addunyaa ee dhoweyd waanu u gargaaraynaa wa yowma maalina waan u gargaaraynaa yaquumu alashhaadu markhaatiyaalkii aanu soo sheegnay oo ambiyadii iyo shuhadadii iyo waxaaweye kuwii malaa'igtii qoraysay iyo wixii oo dhan la isugu yimid waxaa taasay wa yowma yaquumu alashhaadu maalintaana ilaahay wuu u gargaarayaa xujaduu waafajinayaa yowma maalin laa yanfacu usan waxba u taraynin addaalimiina kuwii dulmi falay kufriye iyo macaasida iyo kubaa laga keli waaye macdiratuhum cudurdaarkooda waxba u tari mahayo walahumu lacnatu waxaabay dheereen naxariista ilaahay laga fogeeyaa u sugnaato walahum suu'u daari daartii xumayd baa u sugnaatay walaqad xaqiiqee nabi muusa lagu soo noqday wax yar wax kalena ma ahe kii hore dagaalkii fircoon buu ahaa dagaal labaad buu galay oo qoomkiisii dhannaa uu badbaadinayey u rafaadayey ay muxuu ahay dhib ay nafta ugu keeneen walaqad xaqiiqee aataynaa waxaan siinay muusa nabi muuse alhudaa hanuun baan siinay wa awrathnaa waan dhexal siinay banii israa'iila reer bani israa'iilna alkitaaba kitaabkii towraad ahaa ayaan dhexal siinay hudan isagoo hanuuna iyo wadikraa waanu liulil albaabi kuwa waxaa weeya caqliga u saaxiibka ah marka waxaa weeye nabigeenna nabi muuse wakaasoo fircoonna wuu soo dhibay iyo intaad arkayso xataa waan ku dili buu yidhi adna sidoo kalaa tahay fasbir marka iska dulqaada nebi maxamedow ambiyadii iyo walaalaha muuse iyo sida loo galay waad aragtay fircoon iyo dhibkiisii markii alle ka soo badbaadiya haddana reer banu israa'iil iyo madax adaygoodii unbaa nafta u keentay ilaa uu ka dhinto fasbir iska dulqaado ina wacdallaahi ilaahay yabohdiisa xaqun mid jira waxaa weeye xaqun waa mid jira weeyaan oo inaad guusha helaysa taa lagama waxaa weye ha ka shakin waa mid xaqoo jirto wastakfir dembi dhaaf weydiiso lidembika adiga dembigaaga marka waan soo maray muxuu ahay nabiga dembiga uu dhaaf weydiisanayo innahu la yuqaanu calaa qalbii qalbigayga xuub baa fuuraya wain la astakfiru llaha fi lyowmi sabciina mara wa fii riwaaya mi'ata mara taasoo kaleeta weeyaan wastakfir lidembika dembi dhaafkaaga wasabbix bixamdi rabbika wasabbix nazah bixamdi rabbika rabbigaaga mahadintiisa adoo ku dheehan oo subxaana allaahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim dhe bilcashii gelinka hore iyo walibkaari iyo subaxa hore ina aladii markii intaa laga baxay haddana kuwii baan ku noqonay qur'aanka ku murmayey ina aladiina kuwa yujaadiluuna murmo fii aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ku murmo bigayri sultaanin annaga oon xujo haynin iyagoo oon xujo haynin ina aladiina kuwa yujaadiluuna dooda fii aayaati illaahi bigayri sultaanin iyagoo xujo aan haynin oo waxay ku duraan qur-aanka ayna haynin ku doodayo xujadaasoo ataahum u timid in fii suduurihim laabtooda ma ahaanin ilaa kibrun isla weyni oo maahum iyagaa ayna ahayn bibaaligiihi kuwii gaari karo qur-aanka wuxuu dhaafay ma leh waxaa weeye markuu qof kibrayo xataa kibirka ahal ma u yahay weeye ilaan muxuuha waa sidii xadiidka aan ku aragnay saddex cadaabka la gelinayo o ilaahay uuna fiirinaynin waxaa ka mid ahaaba licaa'il mustakbir nin faqiiro waxba haysan oo haddana kibrayo marka waa sidaasoo kale hadda waxaa weeyaan waxaan kibirkan iyo isla weynankan waxay muteenba ma aha maxaa yale waxay yihiinna male waxay hayaanna male waxay isku kibriyaanna meeshaba yaalaan in fii suduurihim laabahooda ma ahani ilaa kibrun kibir oo maahum iyagu ayna ahayn bibaaligihi kuwii gaari karo fastacid waxaa weeye fastacid magangal billaahi ilaahay magangal nebi maxamedow innahu alle huwa isagu assamiicu allihii maqlaya weeye albasiiru oo arkayo marka intaa la sheegay yaa haddana nimankii bacdiga iyo waxaa diidanaa ayaa ilaahay wuxuu leeyahay lakhalqu asamaawaati cirarka oo la abuuro iyo waalardi dhulka oo la abuuro yaa akbaru ka weyn min khalqi innaasi dadka oo la abuuro lakhalqu asamaawaati samaawaadka oo la abuuro iyo waalardi dhulka oo la abuuro yaa akbaru ka weyn min khalqi innaasi dadka oo la abuuro walaakinase lagu noqoye akhara annaasi dadku say u badan yihiin laa yaclamuuna ma oga waa kufaaru quraysh oo dhihi see wax loo soo bixinayaa oo idaa mitnaa wa kunnaa turaaban wa cidaaman oo miyaana la soo bixinayaa marka waxaa wa samaawaadkan iyo ardadan ayaa ka weyn idinkaoo lidinsoo bixiyo marka waxaa weeya walaakina akhara annaasi laa yaclamuun wamaa yastawii ma sino alacmaa mid indhoola ah oo waxba arkaynin iyo walbasiiru iyo mid wax arkayo waa tusaale weeye waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wa camiluu asaalixaati camal wanaagsanna sameeyey ma sinno waxaa weeye waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay alsaalixaati iyo walalmusii'u kan xumaanta ku jiro oo ga- gaalnimada iyo macaasida iyo fujuurka ku dhex jirana ma sinno qaliilan maa in aad u yarbaa tatadakkaruuna aad waansantaan buu ilaah yidhi inna asaacata saacadda qiyaamo la'aatiyatun way imaanaysaa waa meeshii tusaalaha loo siinayayo uu ilaahay subxaana wa tacaala uu noo sheegay lakhalqu asamaawaati waalardi akbaru min khalqi annaasi walaakina akhara annaasi laa yaclamuuna la yidhi marka ilaahay wuxuu yidhi ina asaacata qiyaamadu la imaani laa rayba shaki fiiha qiyaamadaa kuma sugna walaakinase lagu noqoye akhara annaasi dadku say u badan yihiin laa yu'minuuna ma rumaynayaan wa qaala wuxuu yidhi rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi subxaana wa tacaala udcuunii ibarya astajib lakum waan idin aqbalayaa waa ballan wacdi ilaahay amar buu ina faray waan soo maray aayadahaas oo kale waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bii lacallahum yarshuduuna ilaahay yidhi marka inta nabigeenna calayhi salaatu wasalaam axaadiis iyo adkaar ka sugnaatayna waan aragnay uu markay yidhaahdeen qariibun rabbunaa fawaxaa weye fa nunaajiihi am baciidun fa nunaadiihi yaa aayaddaas soo degtay markii dambena markay aswaadda kor u qaadaan ama ay tugka dhaadhacayaan ama ay buur fulayaan takbiirta iyo taxmiidka iyo muxuu ahaye ay kor u qaadaan buu yihi ayuhannaasu arbicuu calaa anfusikum naftiina u tura laa tadcuuna asama walaa haa'iban ma midna ma baryaysaane ilaahay oo samiic oo basiir oo qariib ah ayaad baryaysaan buu yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam marka waa ballan ilaahay marka sidaa daraaddeed sayidinaa cumar wuxuu dhihi jiray anugu in la iga aqbali waayo kama murgayo ee murugta waxay igu haysaa ma la igu ilhaaminoo ilaahay inaan baryo ma ii dirayaa markaasi waxaa weeye aqbalka wuuba la joogaayo ilaahay baa ballan qaaday wa ina allaahana ilaahna laa yukhlifu lmiicaada waxaa weeye ma ma ballan furo ilaahay marka udcuunii astajib lakum ina aladiina kuwa yastakbiruuna iska waaweynaynayo can cibaadatii cibaadadayda sayadkhuluuna way geli doonaan jahannama naarta jahanamay geli doonaan daakhiriina iyaga oo dulaysan oo yaryar ayay naartaa geli doonaan allaahu alle awooddiisii baa naloo sheegi allaahu alle alladii kii weeye jacala yeelay lakum idinka alarda dhul alleyla habeenkiibuu idin yeelay litaskunuu inaad xasishaan fiihi habeenkaa dhexdiisa wannahaara maalintiina wuu idin yeelay mubsiran isagoo arkayo ina allaaha allena laduu fadlin dhaafid iyo fadli kii u saaxiiba weeye cala annaasi dadka cala annaasi laduu fadlin ina allaha alle laduu fadlin fadlikii u saaxiibkaa weeye cala annaasi dadka lagu tafadulo walaakinase lagu noqoye akhara annaasi dadka badigii waxaa weeyaan laa yashkuruuna ilaahay ma shukrinayaan ilaahay kuma shukrinayaan daalikum kiinaa rabbukum rabbigiin weeye khaaliqu kulli shay-in wax kastana isagaa abuuray alle subxaana wa tacaala laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudana ma jiro ila allah alla ma ogiye ilaa huwa isaga ma ogiye fa annaa sideebaa tu'fakuuna la idiin leexiyey oo towxiidka iyo diintaa cad la idinka leexiyey kadaalika sidaa kuwan loo leexiyey yuu yu'faku aladiina kuwiina ilaahay u leexinayaa kaanuu ahaaday biaayaatiillaahi ilaahay aayaadkiisa yajxaduuna inay diidaan qof alla qofkaan diinta ilaahay rabin oo baal maraya isagana waxaa waa la sii habaabin un biaayaatiillaahi yajxaduun allaahu alle alladii allihii weeye jacala lakum alarda dhulka idin yeelay qaraaran isagoo sugan wasamaa allaahu alle alladii kii weeye jacala lakum alarda dhulkii idiin sugay idiin yeelay qaraaran dhulkiioo sugan oon dhaqdhaqaaqaynin oon idinla gedgadoomaynin wasamaa'a cirkiina binaa'an dhismo oo adag oo qurux badan wa sawarakum ilaahay wuu idin suureeyey fa axsana suwarakum suuradiinna wuu wanaajiyey warasaqakum ilaahay wuu idinku quudiyey min atayibaati waxyaaba wa wanaagsan buu idinku quudiyey daalikum kuwinaasna allaah alla weeye rabbukum rabbigiinna weeye فتبارك الله إلهي با خير كي سبتي رب فتبارك الله رب العالمين عالم كأردن ربي سأها هو ال- الحي كي نول وي هو الحي نولل oo dhab ah oo baaqi ah oo meelna laga soo qaadin laga soo ergeysan ayuu nool yahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo kale ma jiro ilaa huwa isaga ma ogiye fadcuuhu allahaas caabuda mukhlisiina idinkoo u saafi yeelayo lahu lilaahi alle addiina daacada iyo hoggaansanka alxamdu lilaah ilaahay baa mahadle rabbi alcaalamiina caalamka oo dhan kobcinayay oo xaqa iyo diinta sidaa noogu caddeeyey ilaahaygaasaa mahad iska leh qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow markay ku yidhaahdaan dhexdaan isugu nimaadno ilaahyaalka nalala caabud annaguna waan kula caabudaynaa iyo markaad waxa ay kuula yimaadaan waxaad tidhaahdaa innii anigu nuhiitu waa la ii diiday waa la iga nahiyey an acbuda aladiina kuwii inaan caabudo tacbuduuna idinku aad caabudaysaan oo min duuni illaahi ilaahay sokadiisa lammaa jaa'anii markuu ii yimid albayinaatu xujooyinka cadcad min rabbii rabbigayga uu iga yimid wa umirtu waxaa lii amray an uslima inaan u hoggaansamo lirabbi alcaalamiina caalamkan oo dhan allihii uu u hoggaansanaa inaan u hoggaansamaa liifaraye inaan asnaam aan ku- idinkula kaltamo ood muxuu ahay idinkana mar baan wax kula caabudaynaa oon markaa oggolaanno dhexda isugu nimaadno ma yeelayo waxaa weeyaan lamaa ja- limaa jaa'anii lamaa jaa'ani albayinaatu xujooyin cadcad markay min rabbi iiga yimaadeen oo wa umirtu la ifaray an uslima inaan u hoggaansamo oon u islaamo lirabbi alcaalamiin huwa alle alladii allihii weeye khalaqakum idin abuuray min turaabin caro humma min nudfatin haddana waxaa weye mini humma min calaqatin xinjir humma yukhrijukum wuu idin soo saari tiflan idinkoo ubad oo caruur yar ah humma litabluquu si waad gaadhaysaan ashuddakum xooggiinnii oo culimmadu ay yidhaahdeen arbaciin weeye walamaa balaqa ashuddahu wa balaqa arbaciina sana weeye afartan aad gaadhaan uma liyablu uma litabluquu ashuddakum uma litakuunuu inaad ahaataan shuyuukhan kuwa gaboobay oo oo duqeey ah wa minkum waxaa idinka mid a man qof baa idinka mid a yutawafaa la oofsanayo min qablu intuusan geeriyoonin waxaa weye intuusan weynaaninba ayaa la oofsanayaa iyo welitabluquu inaad gaadhaan maxaa la idiin abuuro intaasoo dhowra maxaa la idiin soo mariyey welitabluquu inaad gaadhaan in aad gaadhaan baa intaasoo dhan laidiin soo mariyey welitabluquu aad gaadhaan ajalan ajal oo musamman la magacaabay madal la magacaabay oon laga gudbi karin iyo walacallakum waxaad mudan tihiin tacqiluuna inaad caqli yeestaan welitabluquu waxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala welitabluquu ajalan musaman ay weli inaad zamankii oo ilaahay uu idiin xadiday aada gaadhaan sidaasuu ilaahay idinku talagalay ajalan musaman walacallakum waxaad mudan tihiin tacqiluuna inaad caqli yeelataan haadaa wabillaahi towfiiq